after the international news.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laynta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa subax khamiis ah bisha januari ee sanadka kana waa saddex iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakay waxaa ka mid ah guddoomiyaha golaha wakiilada puntland iyo mas-uuliyiin hore oo ka hor yimid go'aan ay horey u soo saareen qaar ka mida isimada gobolka bari ee puntland
waxaa idinka digayaa wax alla wixii dhibaato keeni karo oo bulshada dhexdeeda ka abuuri karo inaad ka wantoodaan shacabku waxaa loogu baaqayaa inay iska ilaaliyaan musharaxiinta ay u isticmaalaan hab qabiil oo beelbeel taasoo keeni karto isku dhacyo aan macno lahayn
codkaasina waxa uu ku jiraa warbixin ku saabsan golayaasha ammaanka ee soomaalida ee dalka kenya oo sheegay inay jiraan siyaasiyiin looga shaki qabo inay ka shaqaynayaan kacdoon dadweyne waxaa kalood maqli doontaan soomaalida qaxootiga ku ah dalka jermani oo dhigay dibadbax ka dhan ah tallaabo ay sheegeen in dowladda dalkaasi ay ku diiday inay aqoonsato warqadaha caddaynaya soomaalinimadooda ay ka soo qaataan dowladaha soomaaliya wixii ka dambeeyey kii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo maamulka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa arbacadii kuuriyada waqooyi ku soo rogay cunaqabatayntii ugu horreysay ee ka dhan ah barnaamijkeeda nukliyeerka tan iyo markii bayonyan ay tuurtay dhowr gantaal oo ay ku jiraan labadii toddobaadkan ay riday cunaqabataynta ayaa lagu tilmaameydsaday lix ruux oo kuuriyada waqooyi u dhashay iyo hal qof oo ruushka u dhashay iyo shirkad ruush ah taasoo washington ay sheegtay inay mas-uul ka tahay iibka badeecadaha laga soo waarido ruushka iyo shiinaha waaxda maaliyadda ee maraykanka ayaa ujeeddada tallaabooyinkaasi ay u qaadeen ku sheegtay mid lagaga hortegayo horumarinta barnaamijyada hubka ee kuuriyada waqooyi islamarkaana lagu joojinayo iskudaygooda ay ku kobcinayaan hubka casriga ah maamulka biden ayaa ku guuldaraystay iskudaygiisii ahaa in pyonyan uu la furo wadahadallo si kuuriyada waqooyi loogu qanciyo inay ka tanaasulaan samaysashada hubka nukliyarka iyo gantaalada riddada dheer tan iyo intii uu xafiiska qabtay bishii januari ee sanadkii hore xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa arbacadii sheegay in dalalka iiraan venezuela iyo suudaan lagu leeyahay lacagaha deynta ah taasoo ah qaaraanka miisaaniyadeed ee jimciyadda qurmaha ka dhexaysa ay ku shaqayso islamarkaana ay luminayaan xuquuqdooda codbixinta ee boqol saddex iyo sagaashanka dal ee ku jira golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe sidoo kale xogayaha guud ayaa warqad uu u qoray gudoomiyaha shirka golaha guud ee qaramada midoobe cabdulaahi shaahid ku sheegay in labadan dal ay ku biirayaan lix wadan oo kale oo ay ka mid yihiin jamhuuriyadda congo guiney baba new guiney bermuda antigua iyo vunatua kuwaas oo horey u waayey xuquuqdoodii codaynta golaha xanibaada lagu soo rogay dalalkaasi ayuu sidoo kale warqada ku sheegay in islamarkiiba ay dhaqangelayso xeerka qaramada midoobe ayaa dhigaya in dalalka xubnaha ka ah oo laba sano oo buuxda bixin waaya lacagaha qaaraanka ee jimciyadda qurmaha ka dhexaysa ay ku howlgasho ay luminayaan xuquuqdooda codbixinta golaha guud ayaana go-aamiyey saddex dal oo afrikaan ah kuwaasoo ay ka mid yihiin soomaaliya comoros iyo sao tome brinsbe in ay awood u yeesheen inay difaacdaan xuquuqdooda codbixineed dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington gudoomiyaha golaha wakiilada ee puntland cabdirashiid yuusuf jabriil madaxweynayaashii hore ee puntland senator cabdiraxmaan faroole iyo doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo boosaaso u tegay xalinta rabshadihii ka dhacay magaalada boosaaso ayaa soo saaray bayaan ay ku caddeeyeen in aan lagala tashan go-aankii ay koob iyo tobanka bishan soo saareen shan isin oo ka mid a isimada gobolka bari ee puntland waxaa kaloo go-aankaasi shanta isin ay ku tilmaameen mid aan wax u taraynin xasiloonida iyo wadajirka puntland warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo dirtay wariyaha v o e-da faadimo yaasiin jaamac koob iyo tobankii bishan janaayo ayay ahayd markii shan isin oo ka mid ah isimada soo jireenka ah ee puntland ay soo saareen qoraal si toosa ugu socday madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni kana koobnaa lix qodob oo ku saabsan xaluhelidda xiisadda ka dhalatay xilka qaadista agaasimaha b s f iyo arrimo kale oo khuseeya dekedda magaalada boosaaso ayaa habeennimadii xalay waxaa warbaahinta lagu shaaciyey bayaan aan saxiixnayn oo ay magacyadoodu ku qoran yihiin ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharma arke madaxweynayaashii hore ee puntland cabdiraxmaan maxamed faroole cabdiweli maxamed cali gaas iyo guddoomiyaha baarlamaanka puntland abwaan cabdirashiid waxaana bayaankan lagu dhaliilay go-aanka isimada iyadoo la sheegay inuusan ahayn mid khuseeya ergadooda islamarkaasna aan lagala tashan sidoo kale bayaankan ayaa lagu sheegay inuusan waxba u tarayn xasiloonida iyo wadajirka puntland waxaana dhinacyada uu khuseeyo loogu baaqay inay ilaaliyaan amniga magaalada boosaaso oo ay sheegeen inuusan gorgortan geli karin bayaankan oo mas-uuliyiinta qaarkood ay ku shaaciyeen baraha ay sida gaarka ah u leeyihiin ayaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid oo ku sugan dalka dibaddiisa waxa uu bartiisa twitter-ka ku shaaciyey in uusan bayaankan wax luga ku lahayn islamarkaasna aysan kala tashan ergadii uu ka mid ahaa xaaladda boosaasana wuxuu ku tilmaamay mid u baahan baaq nabadeed waanwaanta nabadeed ee ku wajahnayd xaluhelidda xaaladda magaalada boosaaso ayaa waxaa gacanta ku hayay siddeed isin oo ka mid ah isimada soo jireenka ah ee puntland shan ka mid ah waxa ay hore u soo saadhay go-aan ka kooban lix qodob halka saddex ka midana ay ka aamuseen inay ka hadlaan ama ay wax ka saxiixaan go-aankan faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka kenya ayaa sheegtay inay calaamadaysay deegaano badan oo xilliga doorashada ay suurtagal tahay in isku dhacyo ay ka yimaadaan waxayna sheegtay in ciidamo gaar ah loo tababaray goobahaasi hase yeeshee golayaasha ammaanka ee soomaalida ayaa sheegay inay jiraan siyaasiyiin wada ama ka shaqaynaya kacdoon dadweyne warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire laamaha ammaanka ee dalkani kenya ayaa haatani qorsheynaya qorshahana ku darsanaya qeybo badan oo ka tirsan dalkani kenya in qulqulatooyin suurtagalnimada ay ka dhici karaan sannadan gudaheeda xilliga dalkani kenya doorashadu sida rasmiga uga dhici doonto haatan qeybo badan oo ka tirsan gobolada waqooyiga ee dalkani kenya isha ayay dowladdu ku haysaa waxaana jira baaqyo kala duwan oo hogaamiyaasha bulshada ka soo baxaya oo ahay nabadee lagu soo dabaala xilliga ololaha doorashada ee haatan qaybo badan oo ka tirsan gobolkani ka soconayo xasan cusmaan shuuri oo ah sargaal sar oo ka tirsan guddiga nabadgelyada gaarisa county shir jaraa'id ku qabtay magaalada gaarisa ayaa waxa uu sheegay in walaac fara badan ay ka qabaan laamaha amniga hadalla ka soo baxaya siyaasiyiinta qaarkood inay noqon karaan kuwa isku dhac keeno waad garanaysaan doorasho waa wax ugdad badan waa wax xaqdi badan waa wax hadallo badan waa wax xan badan sidaa daraaddeed waxaa idinka digayaa wax alla wixii dhibaato keeni karo oo bulshada dhexdeeda ka abuuri karo inaad ka wantoodaan shacabku waxaan ugu baaqayaa inay iska ilaaliyaan sharaxiinta ay u isticmaalaan hab qabiil oo beelbeel taasoo keeni karto isku dhacyo aan macno lahayn waayo dadku waa wada dhishay dadku waa walaal garis weeye qaraabo iyo akhrib weeye in laisku diro oo siyaasad ay ku kala tagaan waa nasiib daro musharaxiinta dhankooda waxaan ugu baaqayaa inay aada iyo aada iska ilaaliyaan waxyaabaha kala geyn kara ummadda ayna ku dadaalaan inay bulshada ka gadaan mataqaanaa waxyaabaha ay u qaban doonaan haddii ay ku guulaystaan xilka ay maaragtay u tartamayaan cabdikhayr cabdulaahi dubow khayrow oo ka tirsan siyaasiyiinta garza countiya waxa uu aaminsan yahay in haatan shacabka ku dhaqan gobolkani looga naxo in qulquulatooyin iyo dhib iyo dhibaato dhexdooda ay ka dhacdo
runtii maxaan rabaa dad muslimiin baa nahay sidaad ogtaa nin walba xisaab baa u taallaa dadka madaxda ah hadalahay ku hadlaayeen naftale waa inay iska joojiyaan maa dadka kala geytaanka ay kala geynayaan waa inay iska ilaaliyaan xoolaha ummadda ay leedahay ay maaragtay suxum u isticmaalayeen ama shaqsin ahaan u isticmaalayeen ayagana iska fiiriyaan hadalla dad kala geenayo oo dhiig daadinayo oo maaragtay fidno iyo dulan kicinaya inay iska ilaaliyaan maxaan aaminsannahay waa nin shaqsiyan aaminsannahay madaxnimada ilaahay bay ka imaataa ilaahay baa dad siiyaa meeshana saad ogtay wadan xorriyad waaye dadka dhex tag walaaloodaas gur war waxan baan qaban rabaa waxan baan qabtay waxan baan samayn rabaa fursad isi yaala laakiin dadka maaragtay fidna iyo dulan iyo uqdad iyo kala geytaan iyo xarashka iyo maaragtay aaminsan inay dad wax ku gadan karaan aaminsanin maanta lacagtooda isticmaalaan berisife ay ummadda xoolooda u boowaan ha laska ilaaliyo mudane xasan cusmaan shuuriye ayaa waxa uu sheegay inay jiraan wadiiqooyin kala duwan oo loo soo mari karo hogaamiyaha shacabka uu ku xodxoto wuxuuna sheegay inay tallaabooyin dowladdu haatan qorshaysay laga qaadayo mas-uul walbo hadallo isku dhac bulsho keeni karo hadallada qaarkood ka soo yeerayaan oo maalmahan aan ka maqalnay siyaasiyiinta barkooda ma wanaagsana waana wax kala geyn kara ummadda aad iyo aad baan ugu baaqaynaa inay ka waantoogaan haddii ay arrimahaas sii socdaan guddiyada nabadgelyada barnaamij baa u taxan oo ayagoo kaashanayaan gud mataqaanaa qodooyinkan loo yaqaano xeer ilaalinta waa la horgeynaya haddii oo maaragtay hadalla nacayb ay ku hadlaan ama dad kala geys walaalayaalow guddiyada nabadgelyada haddaan nahay waxaan idinku baaqaynaa inaad doorashada ku gashaan si nabadgelyo ah oo sharaf ku dhisan midnimo iyo walaaltinimona aada muujisaan musharax kasta ha ka iibsado dadka siyaasadiisa halkay ku salaysan tahay ama qaab dhismeedka uu u samaynayo bulshada markii uu ku guulaysto gamarka siyaasiyiinta waxay dadkooda u sheegi karaan waxyaabaha mujtamaca horumar ka keeni karo ay ka mid yihiin xagga beeraha tacliinta daaweynta reer miyiga oo aad aragteen abaar dheer baa laga soo baxay abaartaasi ka hortag haddii la samayn lahaa xoolaha faraha badan ee dadka ka dhammaadeen kamayna dhammaadin taas waxaa keentay madaxda soo doortay oo aan damba ka gelayn in ay maaragtay barnaamijyo ummadda lagu dhaqaaleeyo ama lagu jiheeyo aynan la imaanayn hogaamiyaasha kuraasta kala duwan ku fadhiya iyo kuwa wax doonayaba intooda badan waxay isku dhaliilayeen hanaanka khayraadka loo qaybiyo waxaana jira hogaamiyaal aaminsan in khayraadka qaabka loo qeybiyey ee hogaamiyaasha haatan xilalka haya ay yihiin kuwa habkhalada loo marayo digniin ayayna ka darayaan hogaamiyaasha haatan doonaya in kuraastaasi ay ku fadhiistaan dadka xoolaha loo dhiibay meelaha wareegi doonaan ama ordi doonaan maxaa rabnaa inaan lala fadhiisto la waraysto wixii loo dhiibay maxay tahay aaway wixii loo dhiibay waxaad qaban doonto oo midtaas la taalo laakiin wixii hadda aad hayso oo ummadda iska lahayd oo shicibka lahaa inteyd geysay maxaad ku qabatay marka insha allah waxay la tahay dadka madaxda ah dad ilaahay ka baqa inay noqdaan dulanka ay iska ilaaliyaan fidnada iska ilaaliyaan hadalka xanafta la iska ilaaliyaan xoolaha ummaddana ay iska ilaaliyaan dolkana wax loo qabto kenya labadii kun iyo toddobadii doorashadii ka dhacday waxaa ka jiray waxaa laga baran karay qulqulatooyin cusla oo ka dhacay qaybo badan oo ka tirsan gudaha dalkani kenya gaar ahaan gobolada rift valley iyo bartamaha oo qoomiyadaha deegaankaasi degan ay ku wada dirireen hogaanka ugu sarreeya dalkani kenya taasi waxay sababtay in malaayiin kenyaana ay gudaha dalkani kenya ku barakacaan halka qaar kalena ay ku dhinteen maxamed faarax shire v o a garisa
soomaalida qaxootiga ku ah dalka jermani ayaa isniintii dhigay banaanbax ay kaga cabanayaan tallaabooyinka dowladda jermani ay ku sheegtay inaysan aqoonsanayn wax kasta oo dukumenti ah oo dadka ay ku caddaynayaan soomaalinimadooda ee soo baxay wixii ka dambeeyey kii safaaradda soomaaliya oo iyadana sheegtay in arrimahaasi ay wax ka jiraan ayaa sheegtay markii loo soo bandhigo inay wax ka qabanayaan banaanbaxa ay soomaalida dhigeen ayaa ka dhacay magaalada meens ee galbeedka germany iyadoo dadkii ka qayb galay ay sheegeen inay ku adkaatay in dowladda germany ay u caddeeyaan soomaalinimadooda kadib markii ay tilmaameen in laga diiday caddeyn walba oo ay kasoo qaataan dowladihii soomaaliya wixii ka dambeeyey kii sidoo kale arrinkan ayaa waxaa ka dhalan kara in caruurta ku dhalata dalkaasi ay ku adkaato in loo diiwaangeliyo magacyada aabbahood maxamed cabdulaahi faraxalay oo ka mid ah howlwadeennada ururka seka ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga oo ku nool dalka germany ayaa v o eda uga warramay waxa dadkaasi ay ka bannaanbaxayaan iyo dhibaatooyinka ay sheeganayaan
dadkan waxay ka mudaharaadayeen dhibaatooyin ka haysta aqoonsiga soomaaliga oo wadankan jarmalku wixii ka dameeyey markay dhacday dowladii soomaaliya oo ah kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii dukumentiyadii soo baxay uusan aqoonsanayn waxyaalaha intaas dheer oo dhibaatooyinka marka ay ka imaanayso aqoonsi la-aantaas waxaa ka mid ah dadkii tusaale ahaan wadankan hadduu ilmo kuugu dhasho ilmihii waxaa kugu adkaanaysa in ilmihii magacaaga lagugu qoro oo lagugu diiwaangeliyo maadaama aysan dhalashadaadii caddayn shuruucda jarmalkuna ay dhigayso qofka markii ilma lagu diiwaangelinayo in dhalashadiisu caddahay ama wadanka uu kasoo jeeda ay caddahay marka taasoo kale kamid waxaa kamid a familadii wadankan wuxuu leeyahay nidaam canshuureed oo kala duwan familka iyo qofka tusaale ahaan keligiisa ama singalka isku si looma canshuuro familku waxay leeyihiin waxa la yidhahdo historia classadry ama system canshuureed oo lamber saddex la yidhaahdo systemka canshuureed marka waa system jaban oo familka u jaban maadaama familkii laga rabo aabihii inuu familkii oo dhan uu duruuftoodii dabiro sidaa darteed canshuuri baa lagu canshuuraa marka soomaalida taasoo kale uma suurta gasho maadaama aysan dhalashadeedii iyo dee guurkoodii nikaaxoodii aan la aqoonsanayn oo dukumentiyadii soomaaliga aan la aqoonsanayn waxaa intaa dheer oo intaa kasii daran qofkii inuu codsado dhalashadii wadanka dhalashadii wadankana qodob ugu muhiimsan oo ku xiran oo shuruudaha ku xiran kamid waxa waaye qofka inay dhalashadiisu caddahay oo ah inay soomaalinimadaadu caddahay taasna wadankana ma aqoonsana dadki waxaa u diiwaan gashan waxaa adigu noo sheegatay baan kuu qornay
dhinaca kale safaaradda soomaaliya ee dalka jerman oo ka jawaabtay arrimahaasi ayaa sheegtay inay wax ka jiraan dhibaatooyinka ay dadka ka cabanayaan balse iyaga markii la soo gaarsiiyey ay ka daba tagaan waxna ay ka qabtaan tanjiraha soomaaliya u fadhiya dalka germany maxamed maxamuud tifow ayaana sidaasi v o a u sheegay inay dhibaato la kulmaan waa run laakiin markayna soo gaarto isla markiiba waxaan gaarsiinaa dowladda ayaan gaarsiinaa khaasatan muxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda dowladda jarmalka gobol kastaba xildhibaan ayuu ku leeyahay baarlamaanka oo xafiis ayaa u furan oo wixii cabashaa ee jira loo loo gudbiyo khaasatan diblomaasiyiinta arrimahaas oo kale wixii siyaasada waa gooni arrimaha dibadda ayaan kala xiriirnaa laakiin wixii gobollo ku saabsan ama gobolkii qolada ay khusayso dhibkaas ayaan u gudbinaa haddii ay taasi dhici weysana waxaan u gudbinaa qolada joogta baarlamaanka marka arrimo fara badanaa jiray oo inta aan ku ku koobnayn oo waxay isku dayeen xataa inay baasaboorada yidhaahdaan ma ogolin mana yeelayno taasi muxuu ahaa waxaan idhi haddaadan baasaboorkii soomaalida aadan ogolayn aadan ixtiraafsanayn aloona safaaradiina sidaas dareedaad runta ay isu sheegno
laakiin safir hadalkaaga waxaa ku jirta in baasaboor iyo aqoonsiyo ka soo baxay ee dowladda soomaaliya ay diidaan marka maxaa keenay in dowladda jarmalka ay diido dukumentiyo ka soo baxay ee dowladda soomaaliya oo halkaasi safaarad ku leh wallaahi taasi hadalkaas horta hadalkaas waa jiraa laakiin firi saa hore kugu sheegay baniaadanka iskumid maaha baniaadanka iskumid maaha arrimahaas markayna soo gaaraan toos anigii qusulka waxaa u tagnaa hay-adaha qaabishan ayaan toos ugu tagnaa maalin kasta ama bil kasta ayagaa noo yimaado oo wixii dhibaataa jira naga waraysta annagana aan warkaas siino marka warqadahaas warqadahaasi way dhacdaa oo mid muxuu ahaa aan beenka sheegi karna ma aha dad fara badan oo ka cabanaya way jiraan laakiin hadda waayihii ugu dambeeyey arrimahaas horta ma jiraan
sannadihii u dambeeyey soomaali badan oo qaxooti ah ayaa ku qulqulayay dalka jermani kuwaas oo qaarkood sharciyo ka waayay dalalka kale ee ku jira midooda yurub marka laga soo tago habka ay ula dhaqmayso dowladda jermani ee cabashada ay ka muujinayaan ayaa maxamed cabdulaahi aan weydiiyey haddii ay jiraan meelo kale oo ay gacan ka helayaan dadkaasi qaxootiga ah waxaa jira hay-ado soomaaliya waxaa jira oo anagu hay-adeedu ay ka mid tahay oo hay-adda somalia european corporation ay ka mid tahay oo dadka soomaalida duruufaha noocaas oo arrimaha social ka haysta arrimaha warqadaha ka haysta isku daya inay ka caawiyaan laakiin waxaa anaga laftigeega in badan oo ka mida naxiraya shuruucdii iyo nidaamkii waddanka oo sidaa u degan
dhibaatada haysata qaxootiga soomaalida ayaan ku koobnayn oo keliya dalka jermani waxaana jira dalal badan oo caalamka ku yaala oo ay ku dhibaataysan yihiin soomaali fara badan dowladda gobolka kubeeg ee dalka kanada ayaa sheegtay in dadka aan qaadan tallaalka covid sagaal iyo toban la duldhigi doono lacag ganaax ah ra-iisul wasaaraha kanadana waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay taageerayso go-aanada lagu dhiirigelinayo in dadka ay qaataan tallaalka warbixintan waxaa noo soo diray waryaha v o e da xuseen nuur xaaji dadka qangaarka ah ee reer kubeeg ee diida tallaalka covid sagaal iyo toban ayaa lagu ganaaxi doonaa lacag xoogan oo aanan xilligan la sheegin inta ay noqon doonto sida uu shaaciyey madaxa gobolkaasi faqansuwa ligo waxay la tahay in la joogo xilliga la isweydiin lahaa oo cadaalad falista sagaashan boqolkiiba bulshada gobolka ee sameeyey falka wanaagsan waxay nagu leeyihiin inaan samayno tallaabooyinkan sidaasi waxaa yidhi madaxa gobolka kubeeg faqansuwa ligo wuxuu intaasi ku daray in dadka aanan tallaalnayn ay tahay in ay bixiyaan lacag dheeri ah oo ku saabsan culayska ay u keenayaan waaxda caafimaadka hadalkan ayuu faqansuwa sheegay kadib maalin markii uu si lama filaan ah isku casilay madaxa waaxda caafimaadka dadweynaha ee gobolkaasi kubeeg lama oga xilliga rasmiga ah ee uu dhaqangeli doono ganaaxa ganaaxa lacageed ayaa noqon doona kii ugu horreeyey ee ka dhaqangala kanada ee lagu qaado dadka aan tallaalnayn ee aysan jirin sabab caafimaad oo ay sidaasi u sameeyaan dadka gobolka ayaa tallaabadan u arkaa mid culays ku noqon doonta kuwa aan tallaalnayn cusmaan xuurye cali cusmaan monteriyal wuxuu ka mid yahay soomaalida muddada deggan gobolkaasi waxauu soomaalida kula teliyey in ay tallaalka qaataan ka hor inta aysan arrinkan dhaqangelin soomaalida ila degan halkan waxaan ku waanin lahaa ma nihin dad jeeb buuran ma nihin dad ka bixi kara ganaaxa imaan doona lama garan kara ganaaxa imaan doona inta uu noqon doono waxa uu noqon karaa toban kun oo dollar waxa uu noqon karaa lix kun oo dollar waxa uu noqon karaa shan kun oo dollar marka ummadda halkan ila degan gobolka qubeeg khaasatan soomaalida mar haddii lagu dhawaaqay oo layidhi ganaaxa imaanaya waa qasab inuu ganaax imaan doono intay noqonaysa lama yaqaano inay istallaalaan ayaan kula talin lahaa ee ka hortagaan inta uusan bilaaban ganaaxa iyo waxyaabaha kale oo la damacsan yahay gobolka kubeeg ayaa noqday kan ugu daran ee kusii faafaya xanuunka covid sagaal iyo toban gaar ahaan nuuca cusub ee omicron dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in arrinkan uu yahay mid ka hor imaanaya xorriyadda qofka ee uu siiye dastuurka laakiin khubarada sharcigu waxay qabaan in dowladda gobolka uu dastuurka u ogolaanayo in dadka ay lacag dul dhigto si loo bixiyo adeegyada sida kan caafimaadka haddii ay dadkaasi culays ku kordhinayaan adeegyadaasi dadka kama qaadayaan xorriyaddooda waxay ka doonayaan inay bixiyaan qarashka haddii ay keenayaan halis sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay david daaf oo bare dhanka sharciga ka ah jaamacadda british columbia ee dalkan kanada ra-iisul wasaaraha kanada justin trudo ayaa maanta sheegay in maamulada goboladu ay tahay in loo tixgeliyo wadooyinka ay ku dhiirigelinayaan dadka ee ku saabsan sidii ay tallaalka u qaadan lahaayeen trudo ayaa yidhi sharci dejiyaashu waxay samaynayaan go-aano kala duwan oo ku saabsan sidii dadka loogu dhiirigelin lahaa inay istallaalaan ka dowladda federaal ahaan waa inaynu taageernaa go-aanadaasi ayuu yidhi si loo hubiyo in qof walba uu istallaalo hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa imaanaya kadib maalin uun markii kubeeg ay ku dhawaaqday go-aankan haddii hadalka madaxa gobolka kubeeg ee ku aadan ganaaxa dadka aan tallaalnayn uu dhaqan galo wuxuu ku biirayaa dhowr dal oo yurub ku yaala kuwaasoo dhaqan geliyey qorshe nuucan oo kalea dalka australia dadka degan ee afar iyo toban jir ka weyn ee aanan tallaalnayn ayaa laga bilaabo shan iyo tobanka bisha maaj ee sanadkan lagu ganaaxi doonaa shan kun boqol toddobiyo afartan dollar halka dalka griiga dadka ka weyn lixdanka sano ay haystaan ilaa lix iyo tobanka bishan inay qaataan hal tallaal ugu yaraan haddii kale la ganaaxi doono boqol saddex iyo afartan dollar bil walba dalka talyaaniga dadka ka weyn kontonka sano waxaa laga doonayaa inay ka tallaalan yihiin covid sagaal iyo toban haddii kale waxaa la ganaaxi doonaa laba kun laba boqol toddoba iyo siddeetan dollar lama hubo sida madaxda gobolka kubeeg ay u dhaqangelin doonaan arrinkan xilli durbe ay soo baxayaan mucaarado xoogan oo ka hor imaanaya qorshahooda xuseen nuur xaaji v o a toronto
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii barwaaqada caashaqa anaa ku baraaray waxaana ku luuqaynaysa qadra silimo barwaaqada caashaqa anaa ku baraaray iyo qadar saliimo ayaan kusoo afmeerayaa idaacaddeenii saaka iyo caalamka waxaana idinla socodsiinayey anigoo cabdiqaadir ah tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
qorkawanlahaya booskiiso haaray boogayga u jee
muqarka wadlacay